الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس الرابع ودرس أفراد oo ka mid ah kitaabka usul halaata sharxiisii qaala sheikhu raximah llahu tacaala asalkii koowaad baynu ku dhex jirnay oo ahaa macrifatu lcabdi rabbahu addoonku inuu allah barto wa diinahu diintiisa inuu barto wa nabiyahu muxameda sala allahu alayh waali wasalam intaas ayaynu ku dhex jirnay macrifadii koowaad marka in ilaahay la barto ayuu halkan ka bilaabaya waa alaslu lwal waa saddexdii aanu niri qofka waxaa lagu weydiinaya qabriga man rabbuka wama diinuka waman nabiyuka qofka muminkaana odhanaya rabbi allah wa diini alislaam wa nabiyi moxamed kii munaafiqii ama gaalkiina haahaa uu odhanaya afka taagi doono walciyaadu billah qaala sheikhu raximah llahu tacala wuxuu yihi faidaa qiila laka haddii lagu yidhaahdo man rabbuka rabbigaagu waa kuma haddii lagu weydiiyo oo su-aashaan lagugu soo wajaho faqul waxaa dhahdaa rabbiy allah rabbigaygu waa allah aladii allahaasoo rabbaani isoo barbaariyey wa rabbaa barbaariyey jamiica alcaalamiina caalamiinta oo dhan binicamihi nicamkiisa iyo wanaaggiisa ku barbaariyey haddaba halkan su-aashan sheikhu wuxuu inoogu soo jeediyey inaad haddii lagu weydiiyo lagu yidhaahdo waa asalkii koowaad oo lagu yidhaahdo man rabbuka haddii lagu yidhaahdo asalkan haddii lagu weydiiyo oo min usuuli talaata ka mid a haddii lagu yidhaahdo man rabbuka rabbigaagu waa kuma faqul dheh buu yidhi ku jawaab ay man huwa rabbuka aladii khalaqaka allihii ku abuuray waa kuma haddii lagu yidhahdo waxaad dhahdaa faqul rabbiy allah ku jawaab jawaabtan saxiixa ku jawaab faqul rabbiy allah rabbigaygu waa allah allihii rabbaani aniga soo barbaariyey ee i abuuray oo waxa weeye nicmadiisa iyo wanaaggiisa igu soo barbaariyey atarbiya halkan waxaa laga wadaa macnaha allihii aniga i abuuray oo isoo barbaariyey oo waxa weye intaa isoo leekaysiiyey oo caafimaadkay siiyey kaas weeye aniga rabbigay aniga keligay ma aha marka wa rabbaa soo barbaariyey jamiica alcaalamiina binicami caalamiinta oo dhan ayuu ku soo barbaariyey nicamkiisa uu u galay rabbi dadka marka waxaad moodaa shiikhu inuu rabbinimadii ka soo qaaday altarbiya macnaha waa rububiyadii macnaha uu halkaas uu ka soo qaadayo sidaas daraaddeed ayaa markaa fircoon markuu weydiiyey nabiyullaahi muusa faman rabbukuma yaa muusa buu yidhi qaala waxa uu yidhi muusa rabbiy aladii acdaa kula shayin khalqahu uma hada rabbigaygu rabbigeegana abuuray waxa weeye allihii acdaa kula shayin khalqa uma hada wax walba intuu abuuray haddana hanuuniyey ha kaas weeye rabbigeegu amaa nicmooyinka ilaahay uu inoo galay iyadoo wax la soo koobi kara ma aha ilaahayna waxau yidhi wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha ha haddaad tirisaan nicamka ilaahay idii galay ma soo koobi kadhaan leanno allah waa ku abuuray caafimaad buu ku siiyey wax walbuu ku siiyey wax walba oo wanaaga ayuu ku gal qaala sheikhu wuxuu yidhi waxaad dhahdaa markaad dhahdid nooca wa huwa macbuudii dhe wa huwa allahaasi macbuudii kaan caabudaayo wey macbuudii ay kaan caabudaayo oo cibaadada siinaayo kaas weeye laysa lii siwaahu laysa lii macbuudun siwaahu laysa iima sugnaanin lii aniga macbuudun mid aan caabudo oo siwaahu alla ka soo haray aniga iima sugnaanin ay wax walba oo alla ka soo haray ma caabudaayo ee anigu waxaan caabudayaa allah subxaana wa tacaala aayadiina waa soo marnay inay tahay ismun jaamicun likulli maa yuxibbuhu allah wayardaa haddaba allah anigu aan caabudaayo oo aanan cid kale oo aan caabudaayo ayna jirin allahaas weeye subxaana wa tacaala allahna subxaana wa tacaala rasuul walba uu soo diray waatii uu lahaa allah wma arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxi ilayhi anahu laa ilaha ila anahu laa ilaha ila ana facbuduun marka cibaadadii laynoo abuuray ayaad qiraysa wama umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diina xunafa wayuqiimu asalaata wayutu zakaa wadalika diin lqayima haddaba marka qofku waa inuu qiraa oo yidhaahdaa wahuwa macbuudii laysa lii macbuudun siwaa ay waa laa ilaaha ila allah oo kale bay la mid tahay maxaa u daliila marka waddaliilu qowluhu tacaala buu yihi shiikhu waxaa u daliila alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin suurat alfaatixa alxamdu mahad ay mahad oo dhan waxaa iska leh lilaahi alle ayay u sugnaatay allahaasoo rabbi alcaalamiina allihii rabbi u ahaa caalamiinta oo dhan haddaba istadalla almu'alif wuxuu shiikhu daliishaday aayaddaani inay daliil u tahay oo waadixa inuu qofku inuu qofku addoon yahay ilaahay abuuray rabbi soo rabeeyey caalamka oo dhanna allah subxaana wa tacaala uu waxa weeye rabbi u yahay inuu rabbi u yahay markaasuu shiikhu wuxuu ku yihi markuu saa kuugu caddeeyey wa kullu maa siwa allaha caalam wax walba oo alla ka soo haray oo makhluuqa caalamun baa la yidhahdaa caalam baa la yidhahdaa wixii alla ka soo harayba caalam baa la yidhahdaa wa ana aniguna waaxidun waxaan ahay mid oo qof ka mida baan ahay min dalika alcaalam caalamkaa faraha badan oo ilaahay abuuray mid ka mida ayaan aniguna ah haddaba halkaa wuxuu shiikhu inoo caddeeyey markuu inay yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin baa u daliila wuxuu yidhi wa kullu maa siwa allaha wax walba oo alla ka soo haray wa kullu maa ay shay walba oo alla ka soo haray siwa allaha alla ka soo haray allah mooye inta kale caalamun waa caalam weeye ay waa makhluuq waa makhluuqun wey waa wax la abuuray wa ana aniguna waaxidun mid ka mida baan ahay min dalika alcaalam caalamkaas ilaahay abuuray mid ka mida baan oo waxa weeye sida ay kulligood u caabudayaan ayaan ana ilahay u caabudahay ha marka wuxuu yihi sheekh cuthaymayn wa kullu maa siwa allaha wax walba oo caalamka ka soo haray wax walba oo alla ka soo haray waa caalam waxaana loogu magacaabay buu yidhi oo magacaa loogu bixiyey liannahum liannahum calamun calaa khaaliqihim waa aayad kutusaysa allihii abuuray ayay kutusayaan kulligood marka sidaa daraaddeed ayaa caalam loogu bixiyey calam bay ka timid calaamadii marka innagoo dhan waxaan nahay aayad qofka tusaysa allah inuu wax walba abuuray aniguna waxaan ahay marka dheh kuwaa caalamkaa mid ka mida oo ilaahay ajiibay oo mu'mina oo ilaahay rumeeyey wuxuu yidhi fa idaa qiila marka haddaba su-aal kaluu keeno haddaba su-aashaa wuxuu shiiku ku dhameeyey oo inoogu gebagabeeyey jawaabteedii faidaa qiila laka haddii lagu yidhaahdo man rabuka lagu yihahdo su-aashaa lagu weydiiyo faqul rabbiy allah allah rabbigayga weeyade aladii rabbaanii warabaa jamiica alcaalamiina binicamihi allihii caalamka oo dhan abuuray oo kusoo barbaariyay nicmadiis wa huwa macbuudii waana macbuudkaan caabudaayo laysa lii macbuudun siwaahu mid ka soo haray alleo aan caabudaayana ma jiro wadaliilu qowluhu tacaala alxamdu lilahi rabi alcaalamiin suurat lfaatixa wa wa kullu maa siwa allaha caalamun wax walba alla ka soo harayna waa caalam wa ana waaxidu min dalika alcaalam anna waxaan ahay mid ka mid ah caalamka addoommada ah oo ilaahay caabuda haddana su-aal kale fa idaa qiila laka bima carafta rabbak su-aal baa imaanaysa markaad tidhahda aniga allah weeye rabbigaygu waxaa imaanaysa maxaa ku garan ha fa idaa qiila laka haddii lagugu yidhaahdo bima sheegeeba carafta rabbaka rabbigaaga sheegeeba ku garatay maxaad ku garatay inuu allah yahay rabbiga ku abuuray oo caalamkao dhan abuuray haddii su-aashaa lagugu wajaho oo lagu yidhaahdo kayfa carafta seebaad ku baratay rabbigaaga adugu ma aad arag oo waxa weeye haddaadan adigii arag seebaad ku garatay haddii lagu weydiiyo jawaabtaan ku jawaab faqul waxaad dhahdaa waxaan ku gartay biaayaatihi calaamadihiisa aayaadkiisa wa makhluuqaatihi iyo makhluuqaadkiisa ha makhluuqaadkiisa iyo aayadihiisaan ku gartay marka aayadaha ilahay alaaya waa jamcu aaya weeye waa aayaduhu waa min alcalaamaat wahiya alcalaama waa waxyaalaha calaamaadka oo wax lagu garto ha alcalaamatu cala shay ayaa aaya la yidhahda calaamadda sumadda lagu garanayo ayaa aaya la yidhahda marka aayadaha ilaahay waxa weeye labay u qaybsamaan alkowniya aayaad kowniga buuraha samawaadka waxyaalaha waxa mucjisaadka dhacay badda waxaas aayadaha faraha badan ayaan ku gartay marka calaamado waaweyn buu ina tusi doonaa oo aayadaha ka mid ah iyo calaamado waaweyn oo makhluuqaadka ka mid ah laba arrimood marka weeye biaayaatihi wa makhluuqaatihi calaamadihiisa iyo waxa waxaan ku gartay iyo makhluuqaadka ay calaamadahaas wa fii anfusikum afalaa tubsiruun naftiina calaamadaha ku sugan aayado ilahay lagu garanayo qaala waxa uu yidhi shiikhu wa min aayaatihi aayadihiisa waxaa ka mida ilaahay calaamadaha lagu garto alleylu habeenkaa ka mida wannahaaru maalintaa ka mida waashamsu qoraxdaa ka mida waalqamaru dayaxaa ka mida waa aayadahaas ilaahay uu abuuray bal habeenkaa isdaba maraaya oo habeenba waxa weye habeenkii baa la joogaa maalin baa imaanaysa iftiin haddana mugdi waxa wax isdaba maraaya qoraxdii dayixii midba mar soo baxaayo waa aayado soconaya oo calaamada ah oo waaweyn oo waxa weeye aada iyo aada u waaweynoo ilaahay uu lagu garanaayo ilahay inuu wax walba awoodo wa min makhluuqaatihi makhluuqaadkiisa waxaa ka mid a asamaawaat sabc waxyaalaha waaweyn makhluuqaadku waa badan yihiin aayaduhuna waa badan yihiin laakiin waxyaalaha ugu waaweyn buu inoo sheegay alsamaawaat sabc toddobada samo waalaarduuna sabc waxa weeye toddobada arlo iska hooseeya dhulalku waa toddobo iska hooseeya samaduna waa toddobo kala sarraysa waman fiihinna ay wax alla wixii dhexdooda ku sugan oo waxa weeye samawaat intaa tira leh oo toddobada ah laba samoo kastaba makhluuqaad baa ku nool oo ilaahay uu ku beeray dhulkuwa sidoo kale kala hooseeya makhluuqaad baa ku nool wamaa baynahumaa iyo intaan udhaxaysa hawadaan udhaxaysa oo faraha badan oo inagu aynu ujeednona makhluuqaad ilaahay baa ku nool oo allah uu abuuray ayaa ku nool sidaas daraaddeed arrimahaasi marka waxay kutusayaan weynanka badan allah subxaana wa tacaala inuu wax walba awoodi karo a inuu wax walba awoodi karo wa fii kulli shayin wa fii kulli shayin bayna shay walba gaba ku yiri wuxuu yidhi sheekh cuthaymein wa fii kulli shayin shay walba lahu aayatun aayad baa ku sugan tadullu ku tusinaysa calaa annahu waaxidu wax walba oo aada aragtid oo aada fiirisid ama makhluuqaadka ha noqdeen ama ha noqdeen aayadaha wuxuu yihi sheekh cuthaymein raximah llahu tacaala wa fii kulli shayin shay walba macnaha wa shay waa nakira wax walbow shay walba oo aada fiirisid aayad iyo calaamad baad ka helaysaa kutusaysa ana allaha alle inuu waaxid yahay tadullu calaa annahu waaxidu waka waayo sababtu waxa weeye naftaada keliya haddaad fiirisid haddaad buuraha fiirisid haddaad fiirisid daruuraha haddaad fiirisid qoraxda haddaad fiirisid dayaxa kulli waxaad arkaysaa mucjisaad ku wada arkaysa calaamadaha kan sameeyey inuu yahay mid awood leh oo khaaliqa oo aada iyo aada awood u leh oo mudabbira oo isagu waxa weeye maamulaya ayaad ku garanaysa leannao dayaxa iyo qoraxdaasay isku daba socdaan oo midba mid uunan ku dhacaynin habeen iyo maalintu say isku daba socdaan oo midna mid uunan ku dhacaynin mid walba xilli imaanayo habeenkii waxaa laynooga dhigay hurdo iyo wanaag maalintiina waxaa laynooga dhigay iftiin aynu shaqaysanayno oo waxa weeye aynu wax walba qabsanayn intaasoo dhan marka waxay kutusaysaa allah subxaanaه wa tacaala inuu aad iyo aad waxa weeye khaaliq yahay cadiima wax walbana awooda marka inaynu marka ilaahay ka cabsano oo u fahno oo aynu markaas caabudno ayaa waxa weeye la inoogu talagalay oo aynu ku tadaburno walam yanduruu fi malakuuti الsamaawaati wاlardi wanalfamr sheekh cusaymin wuxuu yidhi marka haadihi kullu hadihi min min aayat illah waxa uu shiiku sheegay qorax iyo hameen iyo kulli waa aayadaha ilaahay oo kutusinaysa daalla calaa kamaali اlqudra awoodda ilaahay bay kutusinaysa iyo waxa weye xikmadiisa iyo siduu wax walba u abuuray ayay kutusinaysaa sidaa daraaddeed marka inaad ku tadaburtid raxmadiisa iyo naxariistiisa ayaa la rabaa inaad ku tadaburtid oo sida ay u soconayaan iyo sida ay isugu beegan yihiin aada waxa weeye fiirisid oo aan wax khalad ah ilaa maalintii la abuuray ilaa maanta wax khalada oo ka imaanaya haba yaraatee uuna jirin mid walba meesheeday ku socota waatuu ilaahay lahaa waashamsu tajri limustaqarin laha dalika taqdiiru alcasiizi alcaliim ha la shamsu yanbagii laha an tudrika alqamar wala alleylu saabiqu annahaar wa kullun fii falakin yasbaxuun bal fiir waxaa layihi samada waxaa layihi qoraxda dariiqii ilaahay ugu talagalay bay ku soconaysa qaabkii ilaahay ugu talagalay ma dhaafayso saasay ku soconaysa dayaxa ma haleeli kadho waka mid walbana dariiqii loogu talagalay iyo ilaahay ugu talagalay ayay ku soconaya haddaba sheekh cuseymiin halkan waxa uu keeno sharxa kusoo daray faa'iide badan baa ku jira qoraxdaas kulul buu yidhi oo ad arkaysid faa'iidada ku jirta iyo wanaagga ku jira lama soo koobi karo haddaan qorax la heli lahayn lama noolaadeen sababtu waxa weeye xataa cala alaqali maalki dhaqaalo badan baa ku jira oo maalkii bay dhaqaalaynaysa hadda habeenkii korantaynu shidannaa finuus baa la shidanayaa lacag baa la kharashgaraynaya maalintii looma baahna waa iska iftiin waa ka ila hameenkii mugdigii waxaa la rabaa wax iftiina ayaa loo baahanya haddana caafimaadka jirkaa u baahan qoraxdii dhakhaatiirta waxaa arkaysa ayagoo odhanaya qofkii qorax baad u baahan tahay waa inaad meel qorax la tagtaa oo qoraxdu ay jirkaaga ku dhacdo waa ka waxaad arkaysaa beerihiibaa u baahan wax walbaa u baahan qoraxdii sidaa daraaddeed marka waynu u baahannahay oo waxa weye aada iyo aad ayaa loogu baahan yahay dayixii sidoo kale habeenkii buu inoo soo baxay isagoo yar buu bilaabanaya isagoo yar ayuu bilaabanaya markaasuu kabacdi tartiib tartiib u kordhaya u weynaanaya hadhow markuu weynaado mutakaamil noqdo oo shan iyo toban uu gaaro ayuu haddana tartiib tartiib usoo daciifaya oo soo yaraanaya soo yaraanaya ilaa uu baabo calaamadahaasoo dhan marka waxay kutusayaan ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa kan wax walba awooda wax walba abuuray inuu isaga yahay daliil marka aynu soo qaadano sheikhu wuxuu yidhi wadaliilu daliil waxa u ah qowluhu tacaala ay macnaha inay waxaan aan soo sheegnay aayadahan iyo waxa weeye calaamadahan qoraxda iyo dayaxa iyo waxa weeye maarata hameenka maalinta inay aayado ilaahay yihiin oo ku tusaya ilaahay awooddiisa iyo jiritaankiisa inuu wax walba awoodo waxaa daliil u ah aayadaasoo aayadahan soo socda waxa uu yidhi qowluhu tacaala baa daliil u ah allah waxa uu yidhi subxaanaه wa tacaala wamin aayaatihi اlleylu wاnnahaaru wاshamsu wاlqamaru wa min aayaatihi aayadaha ilaahay waxaa ka mida alleylu hameenkaa ka mida wاnnahaaru maalintaa ka mida wاshamsu qoraxdaa ka mida wاlqamaru dayaxaa ka mida laa tasjuduu baa la yidhi marka markii la yidhi intaasba habeenkii iyo maalintii iyo qoraxdii iyo dayxi waa afar aayado oo waaweyn afartaas calaamadoo laguu sheegay weynankooda iyo faa'iidadooda intaad la yaabtid iyaga ha caabuda ee allihii abuuray iyaga caabudu laa tasjuduu ha u sujuudinina lishamsi qoraxda walaa lilqamar qoraxda iyo dayaxaba mushrikiintii waa u sujuudi jireen oo qoraxdu markay soo baxayso bay u sujuudaan markay dhacaysana waa u sujuudaan dayaxana qaar baa caabuda xidigaha qaar baa caabuday kulli waa la inoo diiday labadii marka makhluuqaadka ugu weynaa oo faa'iidadooda aynu aragnay labadoodiiba waxaa la yidhi ha u sujuudinina yaan u sujuudnaa wasjuduu u sujuuda lilaahi alle u sujuuda alladii allahaasoo khalaqahunna iyaga abuuray qoraxda dayaxa habeenka maalinta allihii abuuray u sujuuda waka waa goorma in kuntum iyaahu tacbuduun haddaad alle caabudaysaan oo mu'miniin tihiin ood ilaahay ka baqaysaan alle u sujuuda waka haddaba markuu allah inoo sheegay aayadaha weynankooda iyo inay cibaadadii aynan ay waxa weeye allah u leeyahay oo aayadaha waaweyn ka qaada baa lagu yidhi inaad maaragtay ku garatid allaha khaaliqa awoodiisa uma nahaa subxaanahu wa tacaala allah wuxuu markaa nahiyey oo inoo diiday inaynu iyaga cibaado u leexinno walow haba weynaadeen si kasta oo faa'iide aynu ka helno wanaag kasta ha lahaadeen marnaba lama ogola in iyaga la caabudo sheekh utaymiya wuxuu yidhi uma naha allahu subxaanahu wa tacaala alcibaada cibaade ayuu u diiday in la caabudo naha tacaala alcibaad addoommadii wuxuu ka nahiyey an yasjuduu lishamsi qoraxdii inay u sujuudaan dayixii inay u sujiidaan sababtu maxay wain balagaa mablaqan weligoodba haba gaareen mablaqan cadiiman fii nufuusihim naftaada ha kula weynaato laakiin waxaad fiirisaa naftaadu y yaynan kula weynaanin qoraxdu laakiin waxaad fiirisaa horta makhluuq sow ma aha oo ilaahay ma abuurin adigana makhluuq baa tahay oo ilaahay baa ku abuuray sidaas daraaddeed marka wax makhluuqana cibaado xaq uma leh mar haddaan waxa makhluuqa cibaado xaq ulahayn waxa weeye in la caabuda ma wa inama almustaxiqu lilcibaada cibaado waxaa xaq u leh oo yeesha huwa allahu subxaanahu wa tacaala waa ka marka aayaddaasaa ilaahay inooga nahyey oo inoo caddeeyey inay aayadaha ilaahayoo waaweynna ay ka mid yihiin wa min aayaatihi leylu wاnnahaaru wاshamsu wاlqamar afartaa markii laynoo sheegay ayaa la yidhi laa tasjuduu haw sujuudinina lishamsi walaa lilqamar qorax iyo dayaxtoonna haw sujuudinina wasjuduu u sujuuda lilahi aladii khalaqahunna in kuntum iyaa tacbuduun allihii abuuray iyaga hee idinkanayda abuuray u sujuuda haddaad tihiin mid alle caabudaya in kuntum haddaad tihiin iyaahu alle tacbuduuna kuwa caabudaaya haddaad gaalo tihiinna hadday ciddaa rabtaan u sujuudo wey intaa marka aayadihiiba daliil u yihi makhluuqaadkiina maxaa daliil u ah leanna waa tii una yidhi waxaad dhahdaa waxaan ku gartay bimakhluuqaati biaayaatihi wa makhluuqaatihi makhluuqaadkiina waa kuwan waxa uu yidhi wa qowluhu baa daliil u ah ay makhluuqaadkii waxaa daliil u ah qowluhu tacaala ina rabbakum allahu aladii khalaqa alsamaawaati waalarda fii sittati ayaami uma istawaa cala alcarshi yugshi leyla nahaara yطلبه xفيiثا والشhمس والqمر والنجوم, والنجوم مسخرaaت بأمره أlا لh الخلق والأمر تbاaرك الله رب العاaلمين الله أكبر في sورة أعراaف إلahy وxuu nagu yihi إنa ربكم رabbigiinu waxa weeye الله wey الذي allahaasoo khلق السماaواaتi سماawاaتka abuuray والأرضa dhulka abuuray فيi ستة أياaم لح beribu ku abuuray uma istawaa ka dacdi markaa istawaa wuxuu ku ahaaday oo waxa weye ka kor noqday ay irtafaca waa calaa weeye cala alcarshi carshigiisa oo toddobada samaba ka sarreeya sida nebigu caddeeyey calayhi salaatu wassalaam yuqshii waxa uu ku daboolaa alleyla habeenkii annahaara maalinta oo saynu maalin u joognay habeenkii baa imaanaya mugdi buu noqonaya waka waa la isku daboolayaa ay wax ka waxa uu yidhi yadlubuhu xafiifan yadlubuhu wuu dalbaya oo habeenkiibaa wuxuu daba ordayaa maalintii oo isdalbaya xafiifan deg deg ay sariican xafiifku waa deg dega wey waashamsa waalqamar wnuj washamsa qoraxdii waalqamara iyo dayixi kulli waxa weeye aayadaha ilaahay ayay ka mid yihiin makhluuqaadka ilaahay wanujuuma musakharaati intaasoo dhan qoraxda iyo dayaxa iyo xidiguhu waa musakharaat ilaahay amarkiisay ku socdaan biamri amarka ilaahay bay udu u hagooganayaan oo waxay ku soconayaan oo waxa weeye ilaahay baa musakharaad ka dhigay ay mudallilaad ilaahay bay caabudayaan oo saasay u socdaan amarka ilaahayna ma khilaafayaan alaa hooyaytanabahu waclam lahu alla waxa u sugnaaday alkhalqu abuur oo dhan cid kaloo wax abuurta male waalamru amarka oo dhan ay maamulka iyo amarka nahyiga wax walba allah baa iskale tabaaraka allahu rabb alcaalamiin ilaahay baa baraka badnaaday isimkiisa allah allihii rabb alcaalamiin caalamiintao dhan rabbigeed ah qaala sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala waxa uu yidhi adiladan aayadahan khalqiga oo faraha badan oo ilaahay inoo sheegay waxa weeye waxaa ku sugan dhowr arrimood olaynu u fiirsan aayaddan marka dheer waxaa ku sugan kow ana allaha subxaanahu wa tacaala khalaqa hadihi almakhluuqaat alcadiima fii sittati ayaam waa cibar cajiib makhluuqaadkaa weynanka badan oo aynu aragnay oo dhulka iyo samada iyo wax walba ilaahay wuxuu ku abuuray lix beri laakiin walow shaaa la khalaqahaa bilaxdatin waaxida hadduu allah doono wuxuu ku abuuri karay ilbiriqs kun fayakun inamaa ida aradna an naqula shayan lahu kun fayakun inamaa amrunaa kun fayakun hadday aan doonno inaan wax doono oon wax abuurno kun fayakun bayna alkaafi wannuun bay yidhahan culammadu inamaa liqawlina inamaa liqawlina ida aradnaahu an naqula lahu kun fayakun inamaa amruna ha saas yaa hadduu ilaahay doono inuu wax abuuro wuxuu yidhahdaa kun markaasuu ahaada marka kun waa ilbriqsi ha hal mar laakiin sababtaan inagaa layna barayay asbaabta iyo qaabka wax loo laisugu dubarido ayaa layna barayay tartiibka iyo wanaagga ثانiya fawaaئida laga qaadanaya aayadda waxaa ka mid a أnahu اstawىa calى اlcarشhi ay uma اstawىa calى اlcarشhi carshigiisa ayuu ka kor ahaaday ay calىa calayhi واrtafac kor buu ka noqday culuwa khaasan alle isaga u gaar ah kamaa yaliiqu bijalaalihi wacadamatih ilaahay weynankiisa iyo jalaalkiisa mid u qalma weeye inaga garan mayno ilaahay wuxuu inoo sheegay uma istawaa cala alcarshi carshi inuu kor qaaday wuxuu yidhahdaa sheekh naasir sacdi raximah llahu tacaala haddii la yidhaahdo istawa mar waxaa ka daba dhacdaa cala marna waxaa ka dambaysa ila marna waxba kama dambeeya hadday calaa ka daba dhacdo sida aayadda alraxmaanu cala alcarshi istawa iyo aayaddan oo kale uma istawaa cala alcarshi istawaa hadday calaa ka dambayso waa irtafaca wacalaa kor buu ahaaday wey wuu ka kor noqday waatuu ilahay lahaa litastawuu calaa duhuurihi uma tadkuruu nicmata rabbikum daabadda marka la fuulo kor aad ka ahaad waa ka marka calaa hadday ka daba dhacdo alraxmaanu alle cala alcarshi istawa marka calaa haddii xaraf laga dambayso waa istawaa waa irtafaca wacalaa weeye kitaabka culuwiga imaamu dahabi uu ka qoray ayaana caddaynaya arrintaa hadday ilaa ka daba dhacdo waa qasada weeye uma istawaa ila asamaa'i waa ka wahiya dukhaan markuu ilaahay samada u qastay inuu sameeyo wey waa qasada ilaa haddii la yidhaahdo qasadtu ilaa kadaa baad leedahay ha waxaan u qastay xagga ha istawaytu ila suuq baad leedahay suuqadaan aaday xaggiisa wey marka u qasdiyey wey ilaa hadday ka daba dhacdo waa qasada wey wuu qastay haddayn waxba ka daba dhicin ilaana ka dambaynin calaana ka dambaynin oon lala xiriirin oon lagu gudbin waxa weeye waa dhammaystirmay mutakaamil wey oo waxay ku soo aroortay nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi yuusuf walamaa balaqa ashuddahu wastawaa ilaana lagama dambaysin calaana lagama dambaysin istawaa walamaa balaqa ashuddahu wastawaa aataynaahu xukman wacilm marka markuu xoog yeeshay oo dhammaystirmay weeye marka istawaa haddii aan waxba laga dambaysiin waa dhammaystiran iyo mutakaamilnimo ilaahayna looma tiiriyataa liannahu ilaahay waa mar walba waa mutakaamil ثاني مركا تاسع لقى فائدة ثالثا وحن كفائدين أنه يغشي الليل النهار إلهي وحقوق الضرورة همينك معلنت أي يجعل الليل همينك كي يلي مد أوكو الضرورة معلنتي ومقدبة نقنيسة والدليل فائدة كجرتة همينك ولا سيحنا معلنتينا ولا سعني رابعا أنه جعل الشمس والقمر والنجوم وحكيري مدللات كوا أدليسا وأصعناي وأمرك عن خلافين وأمرك إله راعي خامسا مدى الشناب أنه كفايدنا عموم ملكه إلهي بقرتويديسا وحول بإنه استغليه أين كفايدنا سادسا وحن كفايدنا عموم الربوبية إلهي الربوب النمديس وحول بإنه استغل أبوري سيؤديهين وحول بأو مخلوقة ilaahay isaga abuuray haddaba aayaddaasna waxay ku tustay makhluuqaadka faraha badan oo ilaahay abuuray inay yihiin kuwa ku tusinaya waxa weeye inuu allah keligi yahay waaxid yahay xaq u leeyahay in keligi la caabudo oo aan cid kale la caabudin inuu xaq u leeyahay qaala waxa uu yihi shiikhu raximah llah waa matniga والرب هو المعبود والرب ربي وحا لا يراده هو المعبود كان لا عابد لا يراده ربي وحا لا يراده كان لا عابد ها markuu inoo soo sheegay allah aayadihii lagu garanayay calaamaadka ayuu wuxuu ku cadeeyey wuxuu ku yidhi warabu huwa almacbuudu leanno ilaahay waa tuina soo yidhi ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawa marka rabbi waa kan la caabudo weeye oo samadii iyo wax walba markuu awr inoo soo wada sheegay marka rabbi waa kan la caabudo ay alladii yastaxiqu alcibaad an yucbada in la caabudo kaasaa rabbi la yihaadaa marka rabbiga laba noocba waa loo isticmaalaa mar bilow aadmiga loo tino leeyahay rablmaal iyo rablbayt iyo waxaa laga wadaa qofkii lahaa oo maamulayay amaa hadda halkaan rabbi markii la yidhaahdo huwa alkhaaliq المالك المدبر وي لجميع الأمور صدح ضعف كان يشاء الخالق وكي وح أبو ري المالك وكان وح والبهمتة المدبر وكان وح والبئسه معمولة كاسا لإرادة ربي أولوجي ذا كاس ويمكن معبود كامر هو المعبود كان العابدوي وكان والدليل قوله تعالى الدليل وحاؤه قوله تعالى إلهي وحوي يا أيها الناس ضروا سادوا دنتهين كل جن سادوا دنتهين اعبدوا ربكم سادوا دنتهين اعبدوا ربكم ألا أعبد ألا هنعبد نكيوه الذي خلقكم عليه إذن أبو ري والذين من قبلكم كو إذا كو رينا أبو ري lacallakum tattaquun waxaad mudantihiin markaas inaad alla ka cabsataan lacallakum tattaquun haddaba bal aayaddan aynu waxaynu dul istaagno yaa ayuha aladiina yaa ayuha annaas baa waa nidaa muwajah lijamiici annaas dadkoo dhan baa loogu yeeray inay ilaahay keliga caabudaan waxdahu laa shariika lah falaa yajcaluu lilaahi andaada wax nid ah iyo wax la simayaan midna u samayn maayaan ilaahay keliga caabudaale wa qowluhu icbuduu rabbakum allah caabudadaale waa amar marka yaa ayuha annaas icbuduu rabbakum waa amar aladii khalaqakum allahaasoo ida abuuray ha haadihi sifa kaashifa buu yidhi shecutaymiin waa sifo caddaynaysa oo bayaaninaysa allah maaha inaan cid kale ina abuurin marka allihii ida abuuray qof walba wuu garanaya allah keligii inuu abuuray waka alladii khalaqakum waaladiina min qablikum idinka keligiin ma aha kuwii idinka horreeyeyna allah baa abuuray oo maxaa marka imaanaya lacallakum tattaquun ay min ajli macnaha inaad alla ka cabsataan ood cabsi heshaan oo taqwadii heshaan wataqwaana waxaa la yidhaahdaa alwiqaaya waa wixii kaa ilaaliya waxa weeye min cadaab illah marka inaad cadaabta ilahay iska ilaalisaan ilahay caabuda cadaabta ilahna waxaa lasaga ilaaliyaa i'timaalu awaamir illah waijtinaabu nawaahi marka halkaa allah wuxuu inagu amray yaa ayuha annaas dadow saad u dhantihiin dhammaanteen ucbuduu rabbakum allihiin caabuda aladii allahaasoo khalaqakum ida abuuray cid kaloo ida abuurtay male waa alkhaaliqiini waa maaligiini waa mudabirkiini isagaa ida abuuray waaladiina min qablikum kuwa ida ka horreeyana isagaa abuuray lacallakum tattaquun haddaad marka alla ka cabs haddaad alla caabudaan waxa weye taqwaad helaysaa marka si aad alla uga baqdaan oo waxa weeye ciqaabta ilaahay aada uga badbaadaan alla caabuda kabacdi baa wuxuu alla inoo sheegay wanaagga uu inoo galay aladii allaha aada caabudaysaan waxa weeye aladii jacala lakum اlarda firaashan allihii dhulka ida kaga dhigay firaashan gogol buu ida kaga dhigay waa inagaa goglanayna oo ku seexanayna oo guryaha ka dhisanayna oo inan la dheeliyeynin oo ilaahay inooga dhigay mahdan waxa weeye siman oo waxa weeye aynu sida aynu doonno ugu raaxaysanayno aladii jacala lakum اlarda mihaada waxa weye gogol idink idii fidiyey oo kale oo gogol idii ka dhigay min gayri mashaqa meeshaad doontaa ka degaysaa marka firaash weeye dhulku waa gogosh aad ku seexanay sidoo kale sariirtaada intaad goglatid aada isaga seexatid taasoo kale wey alladii jacala lakum arda firaash waasamaaa binaaan samadiina wuxuu idinkaga dhigay binihiisana waa dadkiisanoo waynu harsanaynaa oo waxa weeye dhulkuna waa waa qeybtii hoose samaduna waa intii sare oo waatuu ilahay aayad kale ku lahaa wajacalna asamaa saqfan maxfuudan wahum can aayaatina mucriduun waatuu ilaahay ku lahaa fii suurati ambiya marka waxa wy samadiina waxaa laynooga dhigay dadkii sare guri baad dhisanaysa aasaaskii hoosaad soo shamiitadii wixii o dhan guri gogoshii baad samaysay dhulkii o dhan baad samaysay korna waa ka ded ha marka hore hoos baa lasoo dhisa kabacdina waa la dedaa wa ka saqafkaan sanana qoraxdiibuu kaa xijinaya intaanan hoosana waad ku seexanaysaa waa goglanaysaa waa ku raaxaysanaysaa waanzala min asamaai maaan marka samada iyo dhulkuna saasay ka dhigan yihiin dhulkuna waa intii hoose guriga samaduna waa intii sare waanzala min asamaai maaan samadiibu wuxuu idinkaga soo dejiyey maaan ay daruuraha ayuu idinkaga soo dejiyey oo samada halkan waxaa loo jeedaa oo biyaha laga keenayo daruuraha loo jeedaa ay anzala min alculuwi buu yihi shoctamayn min asaxaab leannahu saxaabka ayay ka timaadaa daruuraha ayay ka timaadaa biyuhu ka yimaadaan waka marka inaynu fahanno oo waxa weeye allaha saa inoogu irsaaqay maan tahuuran biyaha wanaagsan kama qaala tacaala lakum minhu sharaabun wa minhu shajarun fii tusimu biyaha biyihii marka qaarna waa cabaysaa qaarna mirihii bay idiin soo bixinayaan iyo geedihii markaasaad ku raaxaysanaysaan cuntadiina fa akhraja wuxuu alla soo saaray bihi ay macnaha bisababi almaa biyihii waxa uu ku soo saaray min atamaraati miro risqan lakum dheefin idinka laydinku quudinaayo quudin laydinku quudinaayo oo biyihii markay dhulka galeen waxaa soo baxay beertii iyo mirihii waatuu ilahay aayad fii suurati wanaazicaad ku lahaa mataacan lakum waliancaamikum idinkaa la idinku raaxaynayo iyo xoolihiinaba haddii marka aan biyihii la helin oo roob la helin xoolihiina waa baabaayaan dadkiina waa baabaaya haddaba intaasoo wanaaga markii la idii galay ayaa nahyigan yimi falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun falaa tajcaluu ha yeelinina lilaahi alle ha u yeelinina andaadan kuwa la siman midka waxaa la yidhaahdaa waxa aad la sintid ay laa tajcaluu allah aladii allihii ida abuuray oo wanaaggaan idii abuuray oo wanaaggaan oo dhan ida siiyey oo dhulka firaash idinkaga dhigay oo samada waxa idiin deday oo dhulkii aad ku raaxaysanaysaan oo mirihii idii soo saaray war falaa tajcaluu lilaahi andaadan war wax la siman alle oo ad caabudaysaan ha u yeelinina fa ina daalika hayru laa'iqin taasi idiima habboona marka laa caqlan walaa sharcan caqli iyo sharci midna ma habboona allihii wanaaggaa kuu galay inaad sanam la caabudid ama qabri la caabudid ama wax kale la caabudid ama makhluuq kale la caabudid ma habboona marka andaadku waa jamcu niddi wey shirki kan ugu weyn weeye nabigu wuxuu yidhi an tajcala lilaahi middan wahuwa khalaqa dembi la gala kan ugu weyn weeye inaad ilaahay wax laftiina samaysid isagoo ku abuuray wa antum taclamuuna idinkoo garanaya جيد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم إذنكو تعلمون قرنا وعلم أولي أي محاد قرنا إسان وحاد قرنا إسان الله سبحانه وتعالى أنه لا ند له يعني إلهي وح لطما أما إيه للطقه إلى إلى جيرين واد قرنا إسان صوتم حيث لأنه waad ogtihiin inuu allah idaa abuuray cid kale idaa abuurin cid kale idaa irsaaqin sidaa daraaddeed ayay mar alle markii la weydiiyo yaa ida abuuray yaa ida irsaaqay yaa wax ida siiya yaa ida dila yaa ida nooleeya ayay odhanayeen fasayaquuluuna allah marka way garanayeen mushrikiintu markay ilaahay shirkiga u samaynayeen oo sanamyada la simaayeen inayna sanamyadaani waxba qaban karin waxna tari karin way garanayeen marka falaa tajcaluu lilahi andaada waantum taclamuun idinka ogolanaayo qaala alimaam ibnu kaiir raximah llahu tacaala waxa uu yihi ibnu kaiir waa mufasir alxaafid alkabiir oo waxa weeye xaafidka macruufkaa weeye mufasirkaa cimaad uddiin baa la yidhahdaa abulfidaana waa kunyadiisa cimaad uddiinna waa laqabkiisa waa naynaagtiisa magaciisa ismaaciil ibni cumar baa la yidhahdaa alqurashiy ismaaciil ibni cumar ibn kaiir ayaa la yidhahdaa waa qurayshi dimishqiya dimishqi buu waxa weeye ku koray waana xaafid mashhuuro kitaabka tafsiirka iyo taariikhda iyo albidaaya waalnihaaya iyo buu leeyahay waxa uu maaragtay dhintay raximah llahu tacaala sanadku markuu ahaa arbacan wa sabciin wa sabcamia toddoba boqol todobaatan iyo afartii hijriyadu markay ahayd ayuu dhintay sheikh islam ibnu taymiya iyo ay soo gaareen isku xilli ahaayeen cilmigana ka qaatay baa la yidhi laakiin sheikhiisa macruufkaa wuxuu ahaa imaam almizi sheikii macruufkaa oo waxa weye maaragtay sodogana u ahayo gabadhiisa qabi marka wuxuu yidhi ibnu kaiir markuu aayadaha fasirayo alkhaaliqu lihadihi alashyaa markuu aayadahan soo fasiray ayuu waxauu yidhi alkhaaliqu kii abuuray lihadihi alashyaa arrimahan lasoo sheegay oo samada dhulka waxa weeye wanaaggan cuntada ida siiyey wax walba ida siiyey huwa allahaasaa almustaxiqu xaq u leh lilcibaada cibaado in la caabudo kaasaa xaq u leh cid kale xaq uma laha wixii kale oo ka soo haray cibaado xaq uma laha waayo maxay ku muteen waxbaba ma ay abuurin waxna ma ay tarin laakiin allah wanaaggaasuu faray wa ka uma qaala sheikhu raximah llahu tacaala waxa uu yidhi markuu intaa inoo soo caddeeyey ayuu wuxuu rabaa marka markuu alla ku baray oo kuu tacriifiyey oo wixii lagu garanayo kuu sheegay inaad caabudid baa lagaa rabaa marka leanna ilahi waxa uu yidhi ucbuduu rabbakum aladii khalaqakum marka wuxuu ku yidhi wa anwaacu alcibaada cibaadadu anwaac badan bay leedahay way tiro badanta allatii amara allahu biha cibaadadii allah uu amray anwaac bay leedahay fara badan anwaacdii buu rabaa marka qayb ka mid ah oo tusaale ah inuu ku tuso oo ku yidhaahdo kuwaasaa ka mid a amaa laakiin ma soo wada koobayo oo waxa weeye way badan tahay cibaadadii aad iyo aad bay fara badan tahay marka wuxuu yidhi wa anwaacu alcibaada anwaacda cibaadadu u qaybsanto allatii cibaadadaasoo amara allahu biha alla uu amray mithlu waxaa ka mid a tusaalaan kuu siinayaa buu ku yidhi ee kuuma soo wada koobi karo waxaa ka mida buu ku yidhi alislaam islaamkaa ka mida waaliimaan iimaankii baa ka mida macnaha wuxuu rabaa inuu kuu sheego ma aragtay qayb ka mida walixsaan ixsaankiibaa ka mid a saddexdaa marka aliimaan alislaam waaliimaan waalixsaan isagoo tafsiil ah waxa ay ku sugnaatay oo ku imaan doona fasalka labaad buu ku imaan doonaa xadiidkii jibriil calayhi salaam oo dheeraa halkaan tacliiqan sheekh cuseymeyn waa ku keenay laakiin halkaasaan ku sharaxi doonaa xadiidka bitamaamihi isagoo dheer oo kulli uu keeni doono xadiidkii cumar bn khaaab radia allahu canhu laakiin sheiku wuxuu yidhi wa anwaacu alcibaada alatii amara allahu biha allah u amray waxaa ka mida milu tusaalaan ku siinayaa buu ku yidhi ee way badanta leanna waxaynu soo marnay ismun jaamicun weeye likulli maa yuxib allah yarda waxaa ka mida buu ku yidhi alislaam ilaah in loo hogaansamo tacriiftiisuna waa inoo imaanaysaa ma huwa alislaam waliimaan iimaankiibaa ka mida tacriiftiisuna waa inoo imaanaysa walixsaan ixsaankiibaa ka mida asalka labaad ayay saddexdaasiba uu u guntayaa oo ku ku sharaxaya halkaasuu ku sharixi doonaa wa minhu waxaa ka mid ah adducaa ilaah in la baryo waalkhawf alle in laga cabsado waalrajaa alle in la rajeeyo oo wanaag laga fisho waaltawakul alle in la tala saarsado waalraqba alle agtiisa waxa yaala jacayl raqbadu waxa weeye waa jacayl xubbi kuu haya haddana cilmi xambaarsan oo waxa aad jeceshahay jannada iyo wanaagga lagaaga sheekeeyo oad garanaysid ayaad rabtaa inaad geshid oo ilaahay ku siiyo warahba rahbaduna waxa weeye waa cabsi cilmi la socdo naarta iyo ciqaabta lagaaga sheekeeyo ood cilmiga u yeelatay ayaad ka cabsanaysaa taasaa layaha rahba waalkhushuuc khushuucna waxa weeye ilahay inaad u khushuucdid oo isku dulaysid tadallulka weeye waalkhashya waa cabsi iyaduna cilmi la socdo waalinaaba waa toobadkeen waalisticaana waa alla kaalmaysi walisticaada waa alla magangal ilahay in la magan galo walistigaata waa gargaar dalab markii waxa weeye cadow iyo ku hayaan in hiilo iyo gargaar aad ilaahay ka dalbatid waaldabxu waa gowraca waalnadar waa nadarka wagayru dalika iyo intaa wixii aan ahaynba oo min anwaaci alcibaada cibaadadii ka mid ah allatii cibaadadaasoo amara allahu biha ilaahay uu amray kullahaasay u dhan yihiin lilaahi ilaahay baa iska leh tacaala kor ahaaye waddaliilu qowluhu tacaala daliilna waxa u ah intaasoo dhan waxaa daliil u ah waana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada awal baynu soo sharaxnay aayadaana waay haddaba halkaan sheikhu wuxuu inoogu sheegay anwaacu lcibaada mid mid baynu usoo qaadi doonaa daliil buuna inoogu keeni doonaa mid walba wa inoo sharaxaya laakiin hadda iyagoo kullibu kuu tiriyey wuxuu inoo tiriyey saddexda hore markaynu ka reebno islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka fasalka labaad bu asalka labaad buu ku imaanaya laakiin intaan kale kow adducaa waalkhawf waalrajaa waaltawakul waalraqba waalrahba waalkhushuuc waalkhashya waalinaaba waalisticaana waalistigaata walisticaada walistigaata waaldabxu waalnadar waa saddex iyo toban nooc buu inoo sheeg markaasu wuxuu ku yidhi wakayru dalika iyo wixii intaa ka soo haray ha marka saddex iyo toban wey ayuu inoo sheegay oo saddexdii hore ka mi marka saddexdii hore haddii lagu daro waa lix iyo toban laakiin hadda saddex iyo tobankan ayuu fasalkan ku sharaxaya oo mid mid inoogu sharaxaya laakiin wuxuu ina yidhi wakayru dalika min anwaaci alcibaada alatii amara allahu biha way fara badan yihin aad bay u fara badan yihin kulluha lilah waddaliilu qowluhu tacaala daliilna waxa u ah waana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada masaajida marka waxaynu soo niri awalna waa soo sheegnay masaajida waxaa loo jeedaa in loo inay dhici karto in loo jeedo dhulka oo dhan ama xubnahaaga ama waxa weeye mawdicu sujuudka lagu sujuudaayo marka masaajidoo dhan ilaahay baa lay keligii ku caabi dhulkao dhanna ilaahay baa lay keligii ku caabi xubnahaaga ilaahay baa lay keligii ku caabi wax kale ha usan cid kale ha ku caabudin weeye macnuhu qaala waxau yidhi shiiku marka faman ruuxii sarafa minhaa shay-an ligayri illahi fahuwa mushrikun kaafir faman ruuxii sarafa leexiya minhaa ay min alcibaada cibaadadaa mid ka mid a oo shay-an minhaa shay-an wax ka mid a u leexiya ligayri illahi ilahay waxaan ahay oo cid kala siiya ama sanam siiya ama qabri siiya ama awliye siiya ama qorax siiya ama wax kala siiya fa huwa mushrikun waa mushrik kaafir waar gaalo marka qofkaas wuxuu ku dhacay kufri leanna ilaahay cid aan hayn buu caabuday waddaliilu qowluhu tacaala baa daliilu ah waman yadcu maca allahi ilaahan aakhar waman ruuxii yadcu barya maca allaahi alle la jirkii ilaahan aakhar oo cid kale baryaya ilahay waxaan hayn buu baryaya laa burhaana lahu fiih wax daliila ma haysto fainamaa xisaabuhu cinda rabbih ilaahay bay xisaabtiisu ahaatay xaggiisa innahu laa yuflixu lkaafiruun mana liibaanaan waxa weeye kuwa gaaladaa oo waxa weye ilaahay liibaan ma siinaayo mana liibaanayaan haddaba halkan waxaanu waxyar dul istaagaynaa aayaddan qaala sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala waxa uu yidhi markuu shiiku sheegay adi inay anwaacu lcibaada fara badan tahay ayuu waxa uu sheegay qofkii madakara man sarafa qofkii u leexiya minha shaya ligayr illah fahuwa mushrikun kaafir inuu gaaloobay wastadalla hadihi alaaya aayaddaanuu daliishaday waana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada aayaddaas iyo aayaddan waman yadcu maca allahi ilahan aakhar laa burhaana lahu bih waxa uu yihi sheekh cuthaymiin raximah llahu tacala marka wajhu dilaala min alaayati aluulaa aayadda hore daliilka meesha laga daliishanayo waxa weeye ana allaha tacaala akhbara allah waxau inoo sheegay ana almasaajid wahiya mawaadicu sujuud waa meelaha lagu sujuudo aw alacdaa ama xubnahaaga oo dhan iyo dhulkaba lilaahi alla inuu leeyahay warataba waxa uuna ka ratibay calaa dalika qowluhu falaa tadcuu maca allahi axadan waa nahyi ay laa tacbuduu ha caabudinina ha ku caabudinina laa tacbuduu macahu kayru cid kale ha caabudinina wasjuduu alle u sujuuda marka ilaahay keligiisa cibaadada iskale keligii caabuda amaa aayadda dambe wajhu dilaala waxa weeye uu ka deliishanayaa shiikhu biana allaha subxaanahu wa tacaala allah macnaha inuu qofkii meel kale u leexiye gaaloobayo uu ka deliishaday shiikhu oo wejhu ka deliishanaya waxay tahay qaabkaas oo socdaa waxa uu yidhi wajhu dilaalati aayat an allah subxaana wa tacaala alle wuxuu inoo sheegay oo inoo caddeeyey bayana ana man yadcu maca allah qofkii ilaahay waxaan ahayn baryay oo ilaahay keyrkii baryay fainahu kaafirun liannahu sababtu maxay tahay qaala waxa uu yidhi inahu laa yuflixu lkaafiruun ha waa gaal liannahu gaalo ma liibaantuy haddana wuxuuna yidhi allah wa qowluhu laa burhaana lahu macnaha waa ishaara ilaa annahu laa yumkinu inayna suurtagal ahayn inuu qofkaasi wax daliila oo burhaantu waa daliil weeye inuu helo suurtagal maa leanna wakaa ilahay waxau yidhi inahu laa yuflixu lkaafiruun haddaba marka haddii aan gaaladii liibaanin qofkii ilaahay waxaan ahayn bariyey oo meel kale cibaadadii u leexiyey ma liibaanayo wey halkaa marka waxaynu ka garannay inay aada iyo aada khatar u tahay in ilaahay waxaan ahayn la baryo inay aada iyo aada khatar u tahay haddaba qodobadaa marka uu shiikhu inoo sheegay oo saddex iyo tobanka oo inoo tiriyey oo waajibka inagu ah inaynu allaah keligii ku caabudno iyo wixii kaloo uu ina amrayba inaynu ku caabudno ayuu wuxuu shiikhu inoo soo qaadayaa mid walba deliisha ay leedahay saddex iyo tobankaasi mid walba deliisheeda iyo qaabkay u kala baxdo ayuu shiikhu inoo caddaynayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala mid mid baynuna u sharaxaynaa waxa aynuna ka bilaabi doonaa ducada halkaas ayaynu wadaynaa hadda halkaas aynu ku joojinaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala darsiga ku-xiga ayaynu ku sharaxi doonaa mid mid haddii rabbi idmo wallahu aclam billahi tawfiiq